habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin labada bisha disembar sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha soomaaliya oo guddoon cusub doortay
waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintii naloo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka u yaalla annagoo taa kaashanaynan waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo midii dadbanayd oon wada ognahay wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa waxaannu ballan qaadaynaa insha allahu tacala ilaah hadduu noo idmo
waxaad kaloo maqli doontaan qodobada aan idiin haynana ka mid ah tartanka toddobaadka cayaaraha soomaalida waqooyiga amerika oo magaalada atlaana ee gobolka georgiya lagu soo gebagabeeyey naga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah in dadka soomaaliyeed oo asalkeeda halkan ka yimid soomaaliya halkan degay inaan si fiicanna ula soconno dhaqanka luuqadda diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno
barnaamijkii qurbe xubintii doodda gaaban iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dacwad oogayaasha sweden ayaa maanta oo isniina sheegay inay dacwad ku soo oogeen saddex ka mid ah ama saddex qof oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish kuwaasi oo lagu eedeeyey inay maalgeliyeen falaal argagixisanimo oo ay ku jiraan kuwo ka dhanaa danaha yurub ayna doonayeen inay caruur aan qaangaarin ay falalkaasi fuliyaan saddexda qof iyo sidoo kale tuhmane afaraad ayaa sidoo kale lagu soo ogay inay ka tirsan yihiin ururka daacish oo ay sweden mamnuucday inay yihiin una aragto inay yihiin koox argagixiso ah iyo inay maleegeen dembi loo adeegsado hub sida ay warbixino kala duwan ku sheegeen hay-adda dacwad ogista sweden ee spa iyo tan sirdoonka ee saabo afarta qof ayaa waxaa ka mid a laba walaalo ah oo da-doodu kala tahay saddexiyoabaatan jir iyo shaniyoabaatan jir kuwaasi oo qaatay diinta islaamka waxyar ka hor inta aan la xirin midka weyn ayaa amar ka helay daacishta soomaaliya oo ah inay dilaan inta ugu badan ee ay awoodaan ee gaalo ah iyadoo bartilmaameedyada ugu weynna ay yihiin bartilmaameedyada yuhuudda sida lagu sheegay dacwadda saabo ayaa waxaay dhegaysatay taleefanada kooxda waxaana walaalaha la maqlayay iyagoo ka hadlaya raadinta caruur da-doodu ka yar tahay siddeed iyo toban jir oo diyaar u ah inay ku dhintaan shahiidnimo iyo weliba kuwa ay dili doonaan in badan sida ku cad dacwadda ciraaq ayaa isniinta maanta ah gawaarida gaashaaman u dirtay si ay u xoojiso xadka ay la wadaagto suuriya taasi oo ay ku doonayso inay ku yarayso walaaca amni kadib weerar lama filaan ah oo dalka ay dariska yihiin ay ku qaadeen kooxaha wax iska cabinta ay islaamiyiintu horkacayaan duulaanka ay qaadeen kooxda islaamiga ah ee hay-ad taxriir ashaam ee h t s loo soo gaabiyo iyo garabyada ay xulafada yihiin ayaa ciidamada dowladda waxa ay si buuxda u lumiyeen gacan ku-haynta magaalada labaad ee dalka siiriya ugu weyn ee xalab markii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii weerarada ayaa qalqalgeliyey dalka ciraaq oo ay weli ka jiraan nabaradii colaadihii tobannaan sano socday kuwaas oo ay ka mid tahay korukaca kooxda daacish iskuday kasta oo lagu doonayo in looga soo gudbo xadka suuriya iyo ciraaq gebi ahaanba waa mid aan suuragal ahayn sababtoo ah dhufaysyada iyo ciidamada adag ee halkaasi ku sugan ayuu yiri afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq jenaraal maqdaad mirer wasaaradda gaashaandhigga ee ciraaq ayaa sheegtay in cutubyo ka tirsan ciidamada ciraaq loo diray si ay u adkeeyaan amniga xadka laga soo bilaabo magaalada xuduudda galbeed ee alqaa'im ilaa xadka urdun oo dhanka koonfureed xiga ciidamo kale ayaa la dhigay xadka waqooyi ee gobolka naneve ayay tiri wasaaraddu tallaabadan ayaa timid kadib markii kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee syriya ay sheegtay in laba boqol oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxaha hubaysan ee ciraaq oo taageersan iiraan loo diray suuriya si ay u taageeraan ciidamada dowladda ugu dambeynna isbuurasho ba-an oo ka dhacday ciyaar kubadda cagta ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan konton iyo lix qof magaalada labaad ee dalka geni ugu weyn sida ay sheegatay xukuumadda talada haysa isbuurashadan oo dhacday ciyaartii axaddii ayaa markii hore la sheegay inay isku dhaceen taageerayaasha labada koox kadib markii ciyaarta qeybteedii dambe laga saaray mid ka mid a ciyaartooyda sida ay sheegeen goobjoogayaal ciyaartan oo dhacday kama kana dhacday magaalada koonfur bari ku taalla ayaa ahayd ciyaar kama dambaysa oo ka tirsanayd tartan lagu maamuusayay hogaamiyaha milatariga geni maamadi damboya kaasi oo talada kula wareegay afgembi labadii kun iyo koob iyo labaatankii kadibna isku caleema saaray inuu yahay madaxweynaha wadankaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha ee soomaaliya ayaa maanta iska dhex doortay guddoon cusub kaasi oo guddigan ku hogaamin doona howsha loo igmaday ee la xiriirta qabashada doorasho qof iyo cod ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohodimaha oo ka kooban siddeed iyo toban xubnood ayaa maanta doortay guddoon cusub oo guddigan ku hogaamin doona howsha loo igmaday ee doorashooyinka qof iyo codka ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa loo doortay cabdikariin axmed xasan waxaana gacantaag ugu codeeyey toddoba iyo toban xubnood halka guddoomiye ku-xigeenka guddigana loo doortay saadiq abshir garaad natiijada kadib guddoomiye cabdikariin axmed xasan oo madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyey xubnihii codkooda siiyey isagoo sidoo kalena ballan qaaday inay qaban doonaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka u yaalla annago taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo midii dadbanayd oon wada ognahay wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirta ah waxaannu ballan qaadaynaa insha allahu tacala ilaah hadduu noo idmo inaannu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu jooga iyo beertiisa iyo xoolihiisa aannu santuuqa codaynta u geyno insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed farriin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaan nahay inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn inaannu doonayno sharciga dalka u dhigan annagoo raacayna inaan dalkan soomaaliya insha allahu tacaala aan gaarsiinno dadka soomaaliyeed inay madaxdoodu ayagu ay doortaan insha allahu tacaala waxaan idinka rabnaa inaan ugu caawisaan insha allahu tacaala waa ku mahadsantihin si gaara waxaa ugu mahadnaqaya xibnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee igu siiyey kalsoonida ballaaran inaan u noqdo guddoomiye saadiq abshir garaad guddoomiye ku-xigeenka cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha ayaa isna soo hadal qaaday culayska mas-uuliyadda la xiriirta doorashada loo igmaday guddiga wuxuuna tilmaamay inay dadaal adag ku bixin doonaan sidii ay dalka uga hirgeli lahayd doorashooyin qof iyo cod ah waxaan ku koobayaa mas-uuliyad weyn oo qaran oo runtii culayskeeda leh oo guud ahaan naloogu magacaaba waxaa weeye mas-uuliyaddaasu hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee soomaaliya oo ah xaq dastuuri ah oo muwaadiniinta soomaaliyeed ka maqnaa in ka badan konton iyo shan sano sida mas-uuliyadda xilhaynta madaxda qaranka baarlamaanka ee golayaasha dowladdu ay dastuuri u yihiin mudaxileedkoodu ayaa waxaa dastuuri u ah in shacabka soomaaliyeed madaxdooda heerarkeeda kala duwan qaybaha dastuurku ka dhigay in dadku soo doortaan sida golayaasha deegaanka baarlamaanada isteediyada baarlamaanadka labadiisa aqal iyo ciddii kale oo dastuurku jidaynayo inay xaqa iyagu leeyihiin wakhti badan ay ka maqnaayeen haddii ilaahay idmo guddiga iyagana waxaan ka shaqaynaynaa oo ku dadaalanaa inaannu mas-uuliyaddaas intay awooddayada aanu xoog saarro xaqaasna dadka muwaadiniinta leh aanu u celinno xildhibaan sareede maxamed jayte oo ka tirsan aqalka sare ayaa carabka ku dhufatay in guddoonka la doortay ay ku tuhmayaan aqoon iyo waayo aragnimo waxaan u hambalyaynayaa guddiga la doortay oo runtii runtii runtii aan ku tabayno aqoon karti rugcadaannimo siyaasadeed iyo mataqaanaa haldoor inay bulshada ka yihiin wiil iyo gabarba dadka lasoo xulay waxaad moodaa runtii in mataqaanaaye sideed iyo tobanka guddiga ah waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha een, oo runtii ka gudatay shaqo aad u wanaagsan waana wax muhiima in guddiga doorashada kalsooni lagu qabi karo oo ay yihiin dad la oran karo okay hebel waxaasaa ka suurtagala heblaayo waxaasaa ka suurtagala waxaa idin leeyahay hambalyo mar koobaad mar labaad mar saddexaad sideed iyo tobanka xubnood ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan leeyahay hambalyo guddiga doorashooyinkana waxa weeyaan doorasho dalkan een, dumar cid uga baahi badan ma jirto ugu dambayntii wasiirka arrimaha gudaha cali xoosh ayaa xubnaha la doortay iyo guud ahaan guddiga doorashooyinkaba u sheegay in looga fadhiyo sidii ay dalka uga qaban lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah mar haddii aad noqoteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha waxaad haysataan maanta xafiisyo iyo agab lagu shaqayn lahaa sidoo kalena waxaad haysataan xeerarkii iyo habraacyadii aad ku shaqayn lahaydeen Ee, waxaa laydinka sugayaa in aad xaqiijisaan yoolka iyo hiigsiga ay idinka filayaan shacabka soomaaliyeed inaad dalka u horseedaan doorasho qof iyo codah oo ay ku dhisan tahay hannaanka xisbiyada badan xor ah oo xalaal ah cadaalad ah hufnaan leh oo qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto ama uu wax doorto waxaan halkaan idinkugu wareejinaynaa dukumiintiyada kale ah xeerka magacaabista xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ay ku dhan yihiin digreetadii madaxweynaha iyo eh, qaraarkii golaha baarlamaanka iyo tii golayaasha kaleba ugu dambayntii anigoo idiin rajaynaya guul iyo in jahada la gaaray oo dalkeennu u guuray aad buuxin doontaan anigoo idiin rajaynaya in ilaahay idinku galab galo waxaa dushiinna saaran mas-uuliyad weyn guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha oo ka kooban siddeed iyo toban xubnood ayaa waxaa dhowaan meel mariyey labada gole ee baarlamaanka waana mid ka shaqayn doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan inkastoo arrintaasi ay tabasho ka qabaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada qaar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada atlaana ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka waxaa toddobaadkan ka dhacay tartamo isugu jira kubadda cagta iyo kubadda kolayga oo ay ka qayb galeen kooxo kala duwan oo ka kala socday soomaalida ku nool waqooyiga ameerika tartankan oo sanad walba la qabto ayaa waxaa qabanqaabiyey qabanqaabiyaashiisuna ay sheegeen inay uga dan leeyihiin isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed iyo is-aragga ciyaartooyda cuslaatay oo qaarkood u soo cayaaray xulkii qaranka soomaaliya iyo kooxihii heerka koowaad ee soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey tartankan oo dhowr iyo labaatan sano bisha nofembar dhammaadka sanad walba lagu qabanayay magaalada atlanta ee gobolka georgia ayaa waxaa sanadkan ka soo qayb galay siddeed kooxood oo isugu jiray dhalinyaro iyo ciyaartooyda cuslaatay oo ka kala socday washington d c atlanta colorado minnesota iyo nashville koobabkii la dhigay oo lagu saleeyey da'da ciyaartooyda ayaa waxaa ciyaartooyda dhallinyarada ah qaaday kooxda atlanta stars oo ka socotay magaalada atlanta ee gobolka georgia koobka odayaasha ama ciyaartooyda cuslaatay waxaa ku guulaystay koox ka socotay magaalada nashville ee gobolka tennessee koob isna loo dhigay kooxda odayaasha washington d c iyo xulka ciyaartooydii odayaasha ee ka soo qayb galay tartanka ayaa waxaa ku guulaysatay kooxdii ka socotay magaaladan washington gudoomiyaha qabanqaabayaasha tartanka ciidiid jeenyo ayaa ka waramaya caqabadaha iyo faa'iidooyinka tartankan muddada lix iyo labaatanka sano ka badan oo ay soo wadeen caqabadaha kaa hor imaanaya waxaa ugu horeeya dadka horta maadaama ay joogaan waddan qurbaa la joogo fog oo waddan ka fog dadka saa u fahamsiin lahayd barnaamijkan inuu in la samayn karo in ilma eh, la aruurin karo in community la noqon karo in iskuduubni la samayn karo in ilmaha loo diyaariyo en- en aadista iskuulladooda iyo iyo iyo iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda see loogu xiri lahaa in aad aad si in la fahamsiiye waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn midda kale Een, oo faa'iidooyinka waxaa waaye waa la arkay ilmo yararoo een, qur-aanka xifdiska ku guulaysta een, sportska ciyaara cayaarihii een, mlska een, cayaaraha heerka labaad ka ciyaara intaasba waa faa'iido iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhallinyaradu ay high iskuulaadka dhigtaan iyo ku dhaafa waa wakhtiga ay dhallinyarada ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidka wakhtigaas markay dhaafaan ay jaamacad galaan waxaa waaye cunugaas wuxuu noqonaya xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan samayntiisa xaflad lagu soo gabagabaynayay tartanka ayaa waxaa ka hadlay safiirka soomaaliya ee maraykanka doctor daahir xasan carab naga ka safaarad ahaan waajibaadkana loo soo diray waxaa ka mid ah marka laga soo tago shaqada nagala dhexaysa dowladdan aan martida u nahay ee maraykanka in dadka soomaaliyeed oo asalkooda halkan ka yimid soomaaliya halkan degay inaan si fiicanna ula soconno dhaqanka luuqadda diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno sababtaas waayana qaybta dhaqanka ee safaarad walba ay u leedahay marka hawshan oo adinka isku xilqaanteen inaa annaga aan goobjoog ka ahaano waa idinkaga mahad celinaynaa runtii waxaa farxad ii ah inaan dad aan maqli jiray ama baasketka dheeli jiray ama kooxihii kala duwanaayee gaalada xamar ka dhisnaa ama cayaaraha gobollada ama qarankii soomaaliyeed buu dheeli jiray inaan la kulmo runtii aad bay farxad iigu tahay hadda kadibna bal marka la qabanqaabinahayo inaan bal aan iska war hayno oo wixii aan ku biirin karnana aan ku biirino safaaradduna ay hadday qayb ka noqon karto inay qayb ka noqotoy suuragal tahayna waa idinka codsanaynaa si ay u noqdaan hawshiina loo soo egmaday dad gudanahaya si aan u ahaano rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ayaa waalidiinta soomaaliyeed ee maraykanka ku booriyey in caruurtooda ay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ciyaaraha oo uu tilmaamay inay qayb ka qaadan karaan helista waxbarasho jaamacadeed oo lacag la'aana
jaamacadaha maraykanka waxa waaye midda aan joogo ay ka mid tahay waxbarashada aad bay qaali u tahay lacago badan baa lagaa rabaa haddana waxaad ka dhigi kartaa rakiis baad ka dhigi kartaa ayadoo saas qaali u ah ee rakiis ka dhigi karaysa meelayooga aad kaga dhigi karaysid rakiisnimada waxaa ka mid ah sboortiga canug baa sboorti ya balooni buu ciyaaraya wuu ordayaa wuu boodayaa ayuu wuxuu ku helayaa scholarship yani jaamacadaha ugu qaalisan ayuu ka helayaa marka waxaan idinku waaninayaa dadka caruurtiina iyo dadka da'da yar in lagu booriyo lagu dhiirigeliyo inaan maarata maaragtay in indha gooniya lagu eego sboortiga tartankii kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee lagu qabtay atlanta gobolka georgia waxaa dhinac socday tartan kubadda koleyga ah qaar ka mida ciyaartooydii hore ee soomaaliya ee kubadda koleyga ayaa ka hadlay ahamiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin bulshada soomaaliyeed aniga waxaan horta la yidhaahdaa maxamuud muuse waxaan kumagac dheeraa shimid waxaan u cayaari jiray tiimka naadiga badda kabtankana waa u ahaa waxa waaye odayaasheenna waa soconnaa inaan barnaa carruurteenna fiuturkooda inaan ka dhigno inay sports iyagana ahaadaan sports maaha keliya kubadda cagta basket maahan waxa waaye marshal of arts hadda waa cayaari karaan waa swimming waa dabaalan karaan wax kasta oo sports ah waa ina cayaaraa carruurta in la baro marka waalidka wax kasta waa samayn karaa hadduu dadaalo soomaalidana waa ku fiican tahay arrintaas marka waa inaan ku dadaalnaa waxa waye adduun iyo aakhiraba labada dhinacba inaan carruurta kaga dadaalno cabdi maxamed guuleed cayaaryahankii naadigii kubadda koleyga ee badda oo loo yaqaanay cabdi xalwo ayaa isna ka hadlay sida isboortiga uuga caawiyey sannado badan oo uu maraykanka ku noolaa inuu ku sii dheganaado dhaqanka iyo soomaalinimada ilaahay amarkiisa cayaaraha waa kuu furaan jidadka uma baahnid waxbal waxbarashada iyo cayaaraha iyo iyo dhaqankaaga iyo hiddahaaga waa isku socon karaan waxaan idiin sheegaya hadda ilaa hadda ieeaniyodobadi ilaa haddaan joogaa maraykanka oo scholarship basketball inta lagu soo siiyey weli soomaalinimada waa u jirta ya magaalada aan deganahay ashland oregon la yihahdo waa tusay in sharafta soomaalida ay leedahay iyo dhaqanka oo ah annaga hal waji aan leenahay waa ku ixtiraamaynaa waa ku sharfaynaa waxaan dhahna waa qabanayna waa qabanaynaa
xafladdii lagu soo gabagabaynayay tartankan waxaa ka hadlay ciyaartooy magac ku leh soomaaliya oo u istaagay urur tabarucaad u fidiya ciyaartooydii hore ee ku dhibaataysan dalkii hooyo cabdulqaadir xaaji daahir sheekah ciyaaryahankii kubadda koleyga ee badda iyo khaliif muuse shire laacibkii kooxda badda iyo xulka qaranka ayaa ka hadlay munaasabadda ciyaaryahan sheekha ayaa ku horeynaya gruubkan aad arkaysaan oo halkan hortiina taagan waxaan u taagannahay urur la yidhaahdo somali legends charity alxamdulilah maanta annaga waa inoo nimceeyey ilaahay waa inoo nimceeyey waa haysanaa meelaan seexanno iyo waxaan cunno waa haysanaa laakiin guruub badan oo magacii sboortiga ku abtirsada oo maanta dhibaataysan ayaa jira waxaanan ururinaa waxay tahay sadaqo sadaqadaasi oo ah boqol iyo labaatan doolar oo yeerli ah sanadkii marka waxaan u taagannahay arrintaas iyada ayaan u taagannahay walaala annaga naga liita oo runtii maanta aanan haysan waxay cunaan jiifku aanan haysan qaarkood ay dialysis yihiin oo kelyaha iyo laga dhaqo gruubkaas ayaan runtii aan ku xirannah oo waxawaan warwarinaa marka hore waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhallinyaradii fikirkan keentay in dadka walaalahooda oo ku dhibaataysan waddanka gudihiisa in wax la taro runtii aadaan ugu mahad celinayaa fikirka inoo keeneen inaan aan mataqaana dadkaasayto wax ku tarno mar walba meel kasta la isugu tago runtii aayad suuratu nisaa ku jirta ayaan soo xigsadaa laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxin bayna annaas runtii ku noqda tafsiirkeeda si fiican u fiiriya arrinkaasaytu macnaha sadaqada meesha ay gaarsiisan tahay annagay faa'iida noogu jirtaa yaraantaydii waxaan maqli jiray idaacadaha markaad dhegaysato xasan aan samatar hees uu qaadi jiray ma ogtahay curyaankaba caga looma waayina ceenkaa wax loo yiri kuwa cararayaale inay ku cibro qaataan america aan anigaan imaade anay ii tahay mataqaanaa inaan ku cibro qaato kuwa dhaqaaqila ilaahay wax uma waayin laakiin anaa wax liigu dhiibe marka aniga inaan ka warqabo iyagii aan wax taro waxa aan isweydiinaynana waxaa waaye toban doolar starbucks intaad tagtaa labaatan doolar lagaa qaada tobanka doolar haddaad bil sanadkii boqol iyo labaatan waxay naga taraysa ma jirto laakiin iyaga wax bay u noqonaysaa
intii uu tartanka socday waxaa xiise gaara lahaa taageerayaasha daawanayay oo ka kala yimid gobollada maraykanka iyo toronto gollayihii naadiga wagad ee soomaaliya oo daawashada ciyaartan uga yimid magaalada siyaarle ee gobolka washington ayaa dareenkiisa ka hadlay magacayga waa cabdiqaadir xasan maxamed caynte qoorleex aku maxa leedahay ama shakabiiba shakalaala shuunashuuno abuaba
marka fooradaha caan ku ahayd intii tartankan atlanta uu socday aad baa fooradaada maaragtay looga dhex maqlaya garoomada marka markaad ka hadasho dareenkaaga ku aadan ciyaarahan halkan lagu qabtay iyo sidaad uga soo qayb gasheen dadkiinii hore bal faahfaahin yar naga sii marka waxaa si fiican oo dhacay tartanka si fiican oo dhacay si fiican oo qabteen maasha allah meesha ka wada ciyaarahan leena wallaahi ciyaaraha waxay leeyihin faa'iidooyinka jirka ciyaar ku dhisan maskaxdoo la furo yaa waa goob ciyaare iyo dhalinyaro cudeyni iyo geesiyaal cartame in dadku noqdaan ma fahamtadi xafladdii lagu soo xirayay ciyaaraha waxaa isla maad iyo qosol kaga qayb qaatay majaajiliiste calimataan waxaan jeclaan lahaa saadi muqdisho anagoo joogna saana kale inaan farxsanano wallaahi intaasoo danaan waddankan jooga nolosheed inta ugu badan amerikan jooga ninaan isdagaalna maalin madowga aeroboortkan ka shaqaynaya inaan soomaaliya waa ogyahay go back to where you come from kula aniga meelaan ku noqdaa inta ku noqonay adiga marka weligii niyadeeda kama bixin waddankayga marka nimaya waxaa waaye dadkeena aan ogaanay meeshaan ka nimid ciyaaraha toddobaadka ee lagu qabtay atlanta ayaa qayb ka ah tartamo ay soomaalida waqooyiga ameerika sanad walba xilliyada fasaxyada kala duwan ay ku qabtaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin magaalada toronto dalka canada magaalada colombus gobolka ohio iyo magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo diyaariyey iyadoo dad badan oo maraykan ah ay isugu yimaadaan miisaska cashada ee fasaxa tanksgifinka loo yaqaano ayaa warbixin dhowaan lasoo saaray waxaa lagu ogaaday in magaalada ugu weyn maraykanka ee new york ay dad badan oo degani ay soo food saartay cuntayari goobaha cuntada ee maxalliga ah ee magaalada new york waxaa laga dareemayaa kororka dadka soo booqda oo ay ku jiraan kuwa shaqeeya wariyaha v o a tina train ayaa warbixintan ku sharxaysa arrintaasi waana tan caasho ibraahim aadan caashe cuud oo nala socodsiisa bannaanka goobta cuntada bilaashka ah lagu bixiyo ee magaalada new york shaqaaluhu waxa ay ku mashquulsan yihiin baakaynta cuntada tabaruca ah ee u socota meelaha cuntada lagu kariyo waxaan nahay mid ka mid a hay-adaha gargaarka ee xagga gaajada ee ugu weyn waxaan taageernaa in ka badan sagaashan boqolkiiba xaafado ku yaala halkan magaaladeenna warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in magaalada new york oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn maraykanka ay sii kordhayso tirada dadka ku nool ee la halgamaya cuntada goobta samafalka ee fadhigeedu yahay magaalada new york oo lagu magacaabo robin hood waxay la socotay adeegsiga cuntada samafalka ah ee magaalada isagoo ogaaday in ka hor faafitaankii xanuunkii covid ay shantii qofba mid amaba labaatan boqolkiiba dadka waaweyn ay adeegsadeen cuntada deeqda ah ugu yaraan hal mar waxaan hadda aragno ayaa ah in qoysas aad u badan oo shaqeeya ay booqanayaan meelaha cuntada lagu kariyo iyo jikooyinka maraqa waxay rabaan gacansiin waxaan u malaynayaa in dadku ay runtii la halgamayaan inay helaan nolol maalmeedkooda in saddexdii qofba laba ka mid ah dadka reer new york oo booqday goobaha cuntada lagu qaybiyo ay sidoo kale shaqaynayeen shaqooyin badan ayaan ku weynay cudurka faafa laakiin nasiib darro shaqooyin badan oo soo noqday ayaa runtii ahaa kuwa aan bixinin lacag qofka ku filan ma jirto koror xagga mushaarka ah mushaarku ma aha mid la jaanqaadaya kharashaadka kale ee waaweyn dadka new york waxay u arkaan inay ku adag tahay in hal dollar uu ku fillaado wixii uu horay ugu fillaa cuntayarida waxa ay saamaysaa hal dhibic saddex milyan oo reer new york ah waxaana ay ku baahsan tahay dad badan oo adeegsada oo kala duwan magaalada new york waxaa ka jirta dhibaato saddex qaybood leh waa qiimaha sarreeya ee guryaha daryeelka carruurta iyo sidoo kale waxyaabaha aasaasiga ah waxay keentay in koox dad ah oo aad u kala duwan ay booqdaan goobaha cuntada waana sababta khubarada qaar ay u sheegeen in maalgelinta dowladdu ay muhiim tahay xitaa iyadoo maamulka cusub uu muujiyey in la dhimayo doorashadani waxay ku soo dhacday iyadoo ay taagan tahay arrimaha miiska kushiinka waxayna tani fursad u tahay maamulka imaanaya inuu si dhaba u xoojiyo shabakadda badbaadada iyo inuu sameeyo maalgashiyadaas dhinaca kale olfens ayaa sheegaya in goobaha cunnada lagu qaybiyo ay u badan tahay inay soo jiidan doonaan dad intii hore ka badan oo baahan
mahadsan idaacashe ibraahim aadan caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halka dhegeystayaal aad wararkaasi warbixinadaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington magaalada los angeles ee dalka maraykanka ayaa ansixisay sharci cusub oo magaaladaasi ka dhigaya goob magangelyo oo ah dadka soo galootiga sharci darrada ah tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay jawaab ka dhanah ballanqaadka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ee ku saabsan masaafurinta dad badan oo aan sharci haysan marka uu xilka la wareego bisha januari sharciyadan ma joojin doonaan saraakiisha federaalka ah inay masaafuriyaan dadka aan sharciyada haysan laakiin waxay xoojinayaan ballanqaadka magaalada ee ah in la ilaaliyo bulshada qaxootiga ah warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o a angelina waa angelina bagdaserian waxaana noo soo koobaya xuseen barre aadan
claudia ventura waxay ku nooleed magaalada los angeles muddo ka badan labaatan sano waxay halkan ku leedahay shaqo iyo qoys laakiin ma haysato sharci ventura waxay ka mid tahay ku dhowaad sideed boqoloo kun oo qof oo ku nool magaalada los angeles kuwaasi oo aan lahayn sharciga maraykanka sida dad badan oo kale waxay dareemaysaa cabsi kadib markii donald trump uu ku guuleystay doorashada maraykanka
hadda ma arko dad badan oo waddooyinka jooga dadku waa yaraadeen taasina waa wax xun waxaan u malaynayaa in dadka ay ka baqayaan masaafurinta golaha magaalada los angeles ayaa ansixiyey sharci cusub oo lagu astaynayo goobo magangeliyo tallaabadani waxay ka dhigan tahay in booliska maxalliga ah iyo mas-uuliyiinta gobolku aanay la wadaagi doonin mas-uuliyiinta socdaalka ee heer federaal macluumaadka ku saabsan xaaladda socdaalka ee dadka haddii aanay kulug lahayn dembiyo culus sida uu faahfaahinayo george mario cabarera oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha xuquuqda aadamaha
sharci sidan oo kale ah ayaa fariin aad u xooggan u diraya bulshada los angeles iyo guud ahaanba qaranka taasoo muujinaysa in khayraadka iyo dhaqaalaha magaalada loo adeegsan doono ujeeddada ah in bulshada lagu sugo amnigooda iyo in la dhiso kalsoonida bulshada ee hoggaankooda iyo in bulshada lagu dhiirigeliyo horumar halkii waddooyinka lagu qabqaban lahaa ama fowdo looga abuuri lahaa dhammaan dadka ku nool magaalada iskuma raacsana go'aankan taageerayaasha trump oo ku dhowaad ah boqolkiiba siddeed iyo soddon dadka deegaanka sida laga soo xigtay natiijadii doorashada ma doonayaan in los angeles ay noqoto magaalo magangeliyo sida ay tilmaamayso linda hana oo ka mid ah dadka ku nool magaalada I think it's a disgrace. I think that um, we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean waxaan u arkaa we inay don't tahay take care ceeb of others. It just means we waa take inaan care marka of hore daryeelnaa dadkeenna
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a ra-idooga xeryaha dhadhaab waa barnaamijka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u e da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m ta hal ibar lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan ku dhowaad laba kun oo cayaartooy oo kala matalaya kooxo kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari iyadoo tartankaasi ay soo agaasimeen qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mida bulshada qaxootiga ah oo ka cabanaya xanuuno ka dhasha kaneecada oo soo ridanaya dadka ku nool xeryaha kama marar xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay shariif aadan cabdulle oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga oo aan ka wareysanin gargaarkii hay-adaha ay siin jireen qaxootiga oo aada loo yareeyey barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo ku warbaaray xeryaha iyadoo dhallinyaradaasina aysan gudaha xeryaha ka helin fursado shaqo si ay u gudbaan caqabadaha ku wareegsan nolosha adag ee qaxootiga haddaba dhallinyaradaasi oo tiri ahaan lagu qiyaaso boqolkiiba toddobaatan inay yihiin bulshada ayaa wakhti badan ku bixiya cayaaraha kubadda cagta waxaana xeryaha ka dhisan kooxo kale heer ah oo u diiwaan gashan xafiisyada cayaaraha inkastoo wax dhaqaalo ah aan xilligan lagu taageerin isboortiska xeryaha tartan isxilqaan ah oo ay ka qayb galeen ku dhowaad sagaashan koox oo maalin kasta boqolaal dadweynaha ay u soo daawasho tagaan ayaa haatan ka soconaya xerada dhagaxleey ee kaamka dhadhaab cabdal cusmaan cumar oo ah qabanqaabiyaha cayaarahaasi ayaa v o eeda ugu waramay muhiimadda tartankaasoo u leeyahay isdhexgalka bulshada iyo amniga deegaanka waa mahadsantahay cabdisalaan magacayga waa cabdalla cusmaan cumar ahna hogaamiyaha liiga ka socda xeradan dhagaxley community league markaan u soo labto waxaan soo qabanay sidaad sheegtay cabdisalaan kooxo tiro badan oo qaarkood ay ahaayeen qualification kuwa qualification waxay ahaayeen fifty six oo qualification sameeyey waxaa ka soo baxday twenty eight twenty eight qualification kale aan u qabanay waxaa soo baxday fourteen fourteenka waxaan dib ugu darnay taatri oo ahaa kuwii hore u joogay waxay isku naqdeen total forty seven oo hadda dhowaan aan u bilaabnay liigan oo hadda maanta lasii cayaarayo geemkii shanaad gurubyadan waxay u kala baxaan koob iyo toban saddex ka mid a a iyo b c waa shan shan inta kalena waa afar afar gruubkiisna waxaa ka soo bixi doona labo haddii ilaah idmo macalin cabdalla tartankan sidaan la soconno wuxuu u baahan yahay dhaqaala fara badan iyo taageero dhan walba leh yaa idinka caawinayo qabanqaabadiisa iyo dabcan dhinacyada kale ee waa ku mahadsantaha cabdisalaan anaga horta cidna caawinaysa male Eh, dhaqaalaha waxaa inta badan aan ka qaadnay kooxaha Eh, haddana islamarkaa waxaa jooga eh, dad la yidhaahdo sakuuridka oo islamarkaa aan kasoo dhex qabannay shacabka islamarkaa dhaqaalahan ayagaa bixinay waxaa kaloo jiro eh, media oo qayb ka aasna waxaa kaloo jiro eh, maamulka eh, wada eh, garoonka oo aad umalays bilicda garoonka in dib loo bedelay eh, oo marka ay ku ficeen camera laga qaado ee hadda aysan gacanta ku jirin dhaqaalii ku bixiyey eh, waxaa bixiyey qaybna waxaa bixiyey kooxaha qaybna waxay maamulka guddiga oo ah maanta qof aan dhehayn wuuna taakuleyn ma jiraan ama aan ka sugayno hadda waa tahay kooxahan kala duwan qaabkeebaad ugu soo xulateen inay tartankan qayb ka ahaadaan waxaan usoo xulanay sidaan kusheeg qaarna qualification ay ku soo baxeen qaarna weligoodba cayaarayeen oo muddo ka badan laba kun iyo tobanka ilaa haddaan wadnay oo laba kun afar iyo tobanka hadba waxaan soo qaadaynay kooxda ugu dishibiliin fiicana xerada si si dishibiliinaan ku keenay kooxba kooxda ka dishibiliin badan soo qaadaynay isla markaa waxaa jira kooxdii qalaad ka gashaa liiga markaa socda markuu dhammaan seasonka dan waan ka tagnaa si ay canaan ugu noqoto ayadoo ganax looga dhigayo inay hal season laba season ay ka maqnaato si loo helo cayaartooy tayo leh xirfadooda lagu faani karo la dhihi karo waa cayaartooy matali kara dhagaxley ee commitee macalin cabdalla galab kasta waxaa soo daawasho taga boqolaal dadweyne ah oo qaarkood xeryaha kale safar ka soo galo siday tartankan u daawadaan bal dhigrigli intee laag ayay idiin tahay in xeryihii kale idiin soo daawasho tagaan runtii waa arrin aad iyo aad farxad ii gelinaysa su-aashan waayo in xerooyinka noo soo daabasho tagaan taa waa garan kartaa qofka markuu xeradiisa soo joogo dad xerooyin kale u yimaadaan runtii waxaa arkaysaa qaar xataa annaga noo yimaado keedka na waraysta na weydiiya teleefon noo soo dira qaarkood aa codsado inaan kaga mid naqno kooxaha cayaaraya runtii marka waxaan dhahnaa niihow waa idin jecelnahay aad inaan idinkaga mid naqno laakiin hadda waxaan dhistaan ku jirnaa kooxaha dhagaxley oo aan rabno inaan ka soo saarno cayaartooy tayo leh qiimo badan leh xirfadoodan soo bandhigi kara annagoo ka ilaalinayno saddex shay daraagiska inuu uu tahriib galo amni dar inuu ka abuuro meeshaas ugu dambayntii macalin fariintaada dardaaranka aad siinayso bulshada ku dhegaysanayso iyo guud ahaan bahda isboortiga xeryaha maxay tahay waxaan dhihi lahaa runtii bilicda aragtaan wakhtiyaa la geliyey runtii waxaan rabi lahaa fariintooda waxay tahay horta inay gacan weyn naga siiyaan si aan uga maarno dhaqaalaha aan ka qaadayno kooxaha waayo kooxaha waa dhallinyaro jeebkooda soo aruursado wax soo qaato meelo ka soo ayaga hortaa kooxaha lama fangarayo shakhsiyaadka cayaaraya dhaqaalaha iska aruuriya boqol boqol laba laba boqol marka waxaan codsan lahaa qaybta isboortiga haweenta isboortiga dhagaxley waxaan ka codsan lahaa laba shay waa kow inay naga taakuleeyaan qaabka dhismeedka garoonka labo inay dib noo noogu dhisaan kooxaha koox kasta ay yeelato goob ganacsi ama shakhsi taageera si kooxaha ay markaa dhaqaalaha ay isku cariiri uu ku yahay ay kaga baxaan bulshadana markaa ay arki doonaan isbeddelkan ka weyn insha allah aad buu u mahadsan yahay kaasun wuxuu ahaa cabdalle cusmaan oo nagu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale iskudubaridka tartanka waxaa kaalin ka qaatay xafiiska dhallinyarada oo wakhti dheer dadaal ugu jiray in kumanaanka daa'irta ah laga mashquuliyo isticmaalka muqaadaraadka iyo shaqola'aanta oo saameyn xoogan ku leh bulshada xeryaha waxaana galab kasta garoommada soo xaadira boqolaal dadweyne ah taas oo xiise gaara u yeeshay daawashada tartankan ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa kan axmed bele tuse oo sharxaya dadaalka ay ku bixiyeen tartanka v o a waa mahadsan tahay wariya cabdisalas niyaho horta waan dhowahay waxaan jeclahay maanta in horta fursaddan aan kaga faa'iidaysto waxyaabaha noo qabsoomay sidaan u nahay youth anspos youth anspos waxaan gaarnay horta maasha allah heer maanta xerooyinka dhadhaab khaasatan xerada dhagaxley waxaa maraysaa heer maanta loo maamuuso isbedelka iyo bilicda wanaagsan ee garoonka ka jirto garoonkan sidaa hadda uu sheegay ee guddiga qabanqaabada sportska ee community leaga wuxuu inoo sheegay in boqol iyo shan koox ay kasoo qayb gashay calaa kooxna ay ka gooban tahay labaatan iyo laba ciyaartooy markii laisku darana laba kun saddex boqol iyo toban ciyaartooy ayaa kasoo qayb gasha liigan kuwa soo sameeyey qualificationka iyo kuwa hadda ciyaarayaba horta liiga sideedaba kubadda cagta waa isdhexgal arrimahana waxaa jiro arrima nagu sabab ayaa jiro sideedaba kubadda cagtana waa isdhexgal bulsho waxaad arkaysaa kumanaan taageerayaal inay soo buuxdhaafiyaan garoonka bilicda inay wadaagsan tahay waayahay ka dhalinyar ahaan maxay uga dhigan tahay kumanaankan xeryaha ku barbaaray ee shaqola'aanta ah in tartamaa noocaana loo qabto niyaho horta sidaa og tahay dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga way ka duwan yihiin dhallinyarada kale oo meelaha kale ku nool waxaay qabaan baahi badan oo firo badan baahida waxaa ka mid a niyahow in dhallinyaradii ay iskuulaadka soo begeen maalin kasta qalinjibin ay socoto laakiinse wax shaqe aysan jirin hay-adihii samafalkana ay sii liicayaan oo ay dhammaanayaan hadda oo shaqadoodii hoos ay sii socoto waxaa arkaysaa ruux toban sana shaqadoon ah toban sana shaqadoon ah marka meel uu aadayana ma lahan dalkiisina amni kama jiro nabad kama jirto haddii dibudejin la siin lahayna dibudejintiina way istaagtay marka waa dareemi kartaa culeyska dareen stress ee dhallinyarada haasta annana sidaas aawadeed markii ay dhibaatadan badatay youth and sports waa isku tagnay si aan ku tashanno oo dhallinyaradii moralkoodii loo dhiso qaab ahaantoodii loo dhiso stresskii iyo wixii looga samato bixiyo waxaan diyaarinay in aan garoomihii kubadda aan qurxinno garoonkii ciyaartiimamkii aan shirino dib u habeyn aan ku samayno waxaa jirto maalintan heerkan aan soo gaarinay ama howlaha aan bilaabaynay waxaa jirtay ugu yaraan almost inta bruniga ciyaarta iyo inta daraagis kale inta daraagis kale times three inay ahayd laakiin maanta alxamdulillah waxaan maraynaa two percent adi twenty percent meelahaas ayaa daraagiska hadda ku howlan kuwaasna waan ku daba jirnaa aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bile oo ka mid a dhallinyarada xeryaha oon ka waraysanay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale axmed kaluoni oo ka mid ah cayaartoodii hore ee kooxdii horseed ee soomaaliya oo ka mida guddiga ayaa sheegaya in wax badan ay ka bedeleen garsoorka cayaaraha dhadhexaadinayo maadaama dhallinyaro badan dhowaan loo soo tababaray maaraynta cayaaraha ka dhacaya gudaha xeryaha ciyaarahan had si fiican inoogu bilaadan si fiican si wanaagsan oo u socdaan garsooryaal oo ilaa heer caalami hataa waa kan dadku ugu fiicnaa maanta aan isdhihi karno waa rifri waa qaban karaan ayaanu keenni ciyaar had si wanaagsan aad noogu socdaan taas mar walba horta tan aan ka hadalno aan kuna naqano waa midaas aadaan uga taxdirnay hadda rifriyaal waxaan keennay oo aad muhiim u ah marka magaalada si fiican loogu yaqaano oo ciyaarahan aad u yaqaan ayaa noo haya rifrinimada si fiican aad iyo aad saasaan kalsoonidaasaan qabnaa inuu naga baaba'ay taas ay naga baaba'aysa mar walbana ay dhicin mar dambe in rifri laga cabaado taayaaraashan faraha badan ee garoonka imaanayo maxaad ka codsan inay ayaga naftirkooda ay asluubta muujiyaan ay taageeradoodana ay ku koobnaata inay ficil xumaati ayna ka dhicin ay taageero leh ay ku noqota ciyaartooda sidaasaan ku rajayna insha allah aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kaluuni oo noogu warramay gudaha xeryaha qaxootiga waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybiga dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya lahaanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aa idinku wareejiyo saaxiibka iyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay shariif aadan cabdulle oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha oo aada u siyeeraanaya waxaad kale oo maqli doontaan waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga xeryaha oo ka cabanaya xanuunno ay keento kaneecada oo soo ridanaya dadka ku nool xeryaha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga kaalmadii bini'aadannimo ee la siin jiray qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada u sii yaraatay waayadii dambe waxaa dhowr jeer la dhimay raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga shariif aadan cabdulle oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa iiga warramay isbeddelka ku yimi gargaarka ay hay-aduhu siin jireen dadka ku nool xeryaha dhadhaab markii awal ahayd iyo hadda waa kaaf iyo kala dheer isuma dhowa awal wax badan baa jiri jiray hadday noqoto nolosha hadday noqoto masqulo iyo deegaan hoy hadduu noqdo waxaasoo dhan awal waa la isu danayn jiray kormeerka iska badnaan jiray wacyigelintaa badnaan jirtay sarfigaa badnaa laakiinse hadda waxba kama jiraan arintii waa arin soo gaabatay sidaan hadda aan arkayno nolol wanaagsan iyo natiijo wanaagsan iyo hoy midna hadda meesha lagumaba haystaba gargaarkii la siin jiray qaxootiga ayaa bilba bisha ka dambaysa ama sanadba sanad ka dambaysa sii yaraanaya haddaad tihiin dadka mas-uuliyiinta ah oo la kulma hay-adaha oo la fadhiista maxay idiin sheegeen oo ku saabeeyeen arintaa horta waa runtaa wax hadda shir horta wax la yidhaahdo oo hadda wax la isugu sheego oo natiijo ah yaysaba jirinba gudoomiye iska daaya jerman hataa shir loo qabanahayo oo wax kuman hadda ka soo baaxa awal jermanka lala shirahay shagshallidirada ayaa lala shirahay markaas ayaa gudoomiyaashan haddana ay la sii shiri jireen dadka shagshallidirada marka wixii nayuusa bulshada sidaasaa loogu soo gudbin jiray marka hadda laakiinse shirkaas iyo barnaamijkii kaleeto oo wacyigelinta ahayd iyo oo dhan waxba kama jiraan marka hadda shay hadda aan kuu tilmaamo oo shaygaasaa noo soo muuqda amaba naloo ballanqaaday ama qaabkaasay wax u jiraan hadda aan ku dhaahayo ma laha laakiinse waxaan arkahayaa in maalinba maalinta ka dambaysa arinta hoos una ay sii tahay dhanka hunguriga dhanka si kastaba waxyaabaha marka hore la bixin jiray waxaa ka mid ahaa guryo in dadka loo dhisi jiray dhinaca waxbarashada iyo xirfadaha laga taageeri jiray waxyaaba badan baa jiray laakiin haddeer waxba laysku haystaa oo sii yaraanaya raashinkii la cunayay marka labadii biloodee ugu dambeysay raashinka aada loo yareeyey arintaas sidee bay u saamaysay dadka qaxootiga ah mas-uuliyiinta hotiin dadka qaxootiga aad iyo aad bay u saamaysay dhib culus bay yaa ku soo wajahmay dadka awal nin waliba si unbuu ku noolaan jiray marka la joogay wadankii laakiinse hadda waxaa la galay meel koombo dhexdeeda ah meel wax loo raadsado nin wax loo raadsado midna ma jirto raashin yarow zaa'id ayaa jirta siiba saliidda marka saliid yow caawacun baad ku dalacan caaw dambe kuuguma jirta wax alaale wixii lagu siinahay nafar ahaan markay noqoto ku dalaco caawa raashin la yidhaahdo ayaa hadda yay bilowtay labada bilood hadda aan soo dhaafnay labada bilood hadda horteena ahna bisha hadda aan ku jirnay ee midda naga horeysan waxaa la sheegahayay laba bilood oo laysku darahay raashinkooda labadii haafhaaf oo laysku darahayay oo hal mar nala siin rabo siday warka warbixin ahaan ay noo soo gaartay tii ayada ahaydna waa dhibaatada si laba kaclaysay un weeye marka nolol meesha kuma muuqato dhibkii oo soo kordhoomay unbaan kuu sheegi walaalow dhanka raashinka markay noqoto dhanka hoyguna waa runtaa oo markii hore guryo iyo wax waliba ayaa hay-adaha ay bixin jireen hadda hoy iskaba daaye bacdiyaaba la ysku haystaa bacdi shandarwooyinkii musqulihii waxyaabihii oo dhan wax hadda maanta ilaan dadka hadday isku filan yihiin midayba ahaan lahayd iskuma filna shandarwo iska daaye hadda roobaa noo soo bilowday kaneece iyo wax waliba ayaa soo kici rabaa wax maanta ay awoodaan ay ku iibsadaanna ma laha shandarwooyinka dhowr ciyaal baa qoyskiiba uu ku nool yahay shandarwo anfacda aabbaha ma iibsan karo hataa noloshiaba laisku haystaa oo saliiddii waa tanoo qof tamaandhaa la siinahayaa ama gasanyaanyo hadba sida loo yaqaano marka taasina hadda waa nolol sii gabaabsatay ayaan u aragnaa marka nolol meesha laguma hayo nacfi laguma hayo wax hadda maanta hay-ada intay noo imaadeen war ilaa xilligaa laga gaaro bal hala dulqaato xilligaa hadda la gaalo barnaamijka waan bedelaynaa hataa wax nagu qaniyo ama bulshada kusii qaniyo ma hayno marka afka umbaa lasii gaabsay afka umbaa lasii gaabsay ma dhabarkaa nala soo aadin rabaa ma aqaan ma waxbaa laga bedeli rabaa ma naqaan iska joog wey sida ilaah uu noo qadiray hadda nolosha iyo natiijada hadda meesha meeshaasay maraysa hoy baad soo hadal qaaday xilligan waxaa lagu jiraa xil roobaadyo roobab baa da-aya dadkiina waxa weeye sida aad sheegtay ma haystaan hoy saamaynta ay keensan karaan roobabku iyo hoyla-aantu maxaa ka mid a saameyn adag bay ku keenaysaa ciyaal baa la haystaa ama maanta waxaa laga yaabaa in hoogaa yaar meel intaad kusoo shaqaysatay guriga aad la imaatay dhowr kiilo oo kaleeta meelaad dhigataad rabtaa caaw roob baa kuuga da'ayaa hataa guri iskaba daaya bac kuuma saarna bac kuuma saarna raashinka xaggeed geynaysaa ciyaalka xaggeed geynaysaa waa saameyn adag saameyn adag aabbihii iyo hooyadii hataa ankee inay isku dilaan yayba ku dhowaaneed arinta noocaas ah marka dhib culus ayaa kusoo foole roobkan hadduu noo bilowday allaha noo soo siyaadiyo laakiinse shandarwe iyo guri iskaba daaya bacdii ayaaba laysku haystaa bacyowga awal dadka lagu taageeri jiray oo xilliga roobaadka haddaa la gaaro la siin jiray alaa qoys weliba la dhihi jiray lama hayo marka dee saameyn adag baa taas aanu aragnaa dadka ugu liita dhinaca hoyga iyo saamaynta ugu badana dareemaya waa qaxootiga cusub oo dib ka soo galay xeryaha oo iska degay meel ka baxsan xeryaha oo aan haysanin guryo bicihiina ay sheegaysteen aan la siinin roobkan ugu socdaa ma la hadasheen hay-adda oo ma u sheegteen ma u gudbiseen dhibaatada dadka haysa waan sheegnaa oo waan u sheegnay codkeenna kama yara laakiinse waa sida awalba kor aan kugu soo xusay weeye wax hadalka naga ajiiba yaananba arkinba marka bulshadii intaasaan usoo wadnaa ama intaasaan u haynaa ama kaas baa sidaasah waxna yidhaahda ma hayno laakiinse dadka hadda soo degay inkastoo kii awal nayntatuugii soo galay ilaa kii xalay soo hoyday isla qaxooti aan yihiin laakiinse dhibka waxaa ooga sii daran dadka hadda gadaal kusoo degay oo taagada koro saaran oo biyona ayse haysanin hoygana kaba sii daran ay tahay hooyadii laga yaaba dad hataa waxaa ku dhex nool oo intaasoo qoysa kontoneeye ama lixdaneye gaarahaya oo kaar la-aan ah oo maxaanku idhahdaa noloshoodii subaxii ma noloshoodii miyay raadsadaan masane shandar way raadsadaan ma bac miyay raadsadaan xaggay wax u raadsadaan maanta waa la aadi aabbaha laga yaaba inuu wax uu soo waayo hooyada hal kiilo bur ah ama bud ah inay keenta taasna caawa lagu bari berin waaba la sii socdaaba iyo halkii goormaa loo daneeya marka hay-adda arrimaha qaxootiga aad iyo aad bay ooga indhagaabsadeen barnaamijkaas waa in wax laga bedelaa qaxootiga aad iyo aad buu u dhibaysan yahay midka gadaal ka soo degayna wuuba kasii daran yahayba dhanka biyaha iyo dhanka masqulaha iyo dhanka caafimaadka iyo dhanka hoyga antaba iyo shandarooyinka kaasi waxa uu ahaa shariif aadan cabdulle mid ka mid a horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya xanuunnada duumada iyo kuduudyaha oo ay keento qaninyada kaneecadu dadkan oo u badan kuwa ku cusub xeryaha oo aan haysan hoy iyo waxyaabaha kale ee kaneecada layskaga difaaco ayaa sidoo kale sheegaya inay deggan yihiin dhul biyoqabad ah oo ay kaneecadu dhaqso ka dilaaci karto dhuubo xuseen bilaal oo ah hooyo haysata sagaal carruura ayaa ka hadlaysa dhibaatada ay iyada iyo carruurteedu kala kulmayaan qaninyada kaneecada maasha allah shandarbo la-aan kaneeca xalay baaba loo seexan waayaba shandarbo hadday leedahay ilmo waa labadoo taaganaa sooma shandarbo la-aan kaneecadan waxayba keenaa xanuunka laga qaado kaduudiyo haddaaba hal cunug ii jiiftow marka maasha allah wixiio indha xanuunkii la dhahayo kaduudiyow iyo malaari iyo intaasaa laga qaadaa shandarbo la-aanta roobka markaas da-o aad iyo aada kaneeca u joogta hadda meesha deganna waa lagti qarqarkeeduwa dhuuba waxay xustay in mid ka mida carruurteedu ay u jiifto xanuun ay aaminsan tahay inay u keentay kaneecadu waa maanta ku saddex waa intay hadda jiifto madiine cabdulaahi abuukuraa la dhahaa qofta hadda jiifto maasha allah deedeedu waa laba iyo toban jir waa kaduudiyo miyahaayo mooyo gabadhi kor uma kici karto ilaahay caafimaadka iisiya iyadana biyaha waatana lagta lagtaan marka biyaha ay soo galaan wixii ay soo gidinaya kaneecada meeshaan kasoo qaadnaa marka kaneecada meeshaay kasoo bixi wixiyo marka oo wixii wasaqdi iyo naga soo shiirayaan meesha qashinkiiyo inta kasoo shiiro waxaasa cudur laga qaadaama kaneecada waxaa noo keena waa lagta oo noo dhowaana shandarwa la-aan haddana cabdulqaadir khamiis maaday oo ka mid ah dadka deggan meelaha ka baxsan xeryaha ayaa ka warramaya xanuunka ay kaneecadu u keentay iyo baahida ay u qabaan shabaqa kaneecada layskaga difaaco xanuunada waxaa keenaysaa marka malari ilma kulli malaari mid la dhahay malaari key ay ku dhacda ilmaha kulli waxaa keenaysa shandiro hal habada ku jirta hal haba tii oo ugu yareed oo gabadh oo laba jirteed taas oo dudayaa iyo too kale kusoo shan sano ah intii kale waxaa isku hurguftaa dheeb kule ilaaha kheerku maqane way ku rafaadsan yihiin kaduudiyo iska dhaabo kaduudiyo laag ahaana nooga yaalba wax la soo koobi ma kara tiridee had saan kula hadlahay subaha almeentan ku socda iyo biyaha qabuubka markaa ka qabaysato hoogaha wadegi wallaahi boqolkiiba boqol waan ka absanahay ina ilmaha ay iga dishooba malaarida oo kornirad markay cunto
cabdulqaadir waxa uu sheegay in saddex ka tirsan carruurtiisa iyo isaguba ay la xanuunsan yihiin cudurka kaduudiyaha oo laga qaado micida kaneecada
saddex kaduudiyo haysad ana ku afar ah waxaa dareemayaan lafaha kuma socon karaan ma istaagi karaan musqul bannaanka ma aadi karaan ilaa ugu soo bixiyo waa dareerinanka sameyna biyo uga ugu shuba saasa ooga ku digsanaya xaaladooda walaa waxaa waaye farmasi adaan u tegey oo kaniin lahay kaduudiyo oo walfada waasi markaas waa deganyahay subaan ilaa beriyaan toroba ahayn toroba ana tira baran kulla saa uma taaban karta dib way diba kaasoo dhimbilada ka baxeen ilmodhimbilo maxamed yarow maxamed oo guddoomiye ka ah xaafad yarow ay degan yihiin dadka cusubi ayaa sheegaya in cudurka duumada uu farabaan ku hayo dadka degan xaafaddiisa ilmaanya soo dhalatay kaneecada soo dhalatay shandarwo ma haystaan hooyad ma haystaan kaneecada dad badanaa la jiifa ilmo badan hadda maadama isbitaalka loo qaaday oo meeshan oo heelka boos loo qaaday heelka boos ilmo badanaa jiifaan oo kaneecadaasita oo shandarwo la-aantas haysad taasna waxaan rabnaa in wax nalaga qabtan rabnaa shandarbo sheegaysay wax haastaanba ma jir wax dadkan dad dhawaanay soo degay wax iyagu haastaan
dhegaystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkii caweyska dhadhaabee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mid a kelimaha sugaanta على wiilku baxsanaa baxsanaa baxsanaa ar aniga maano alla wiilku
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayey anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono